بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب الصيام وكتاب كيشنات وعمدة الأحكام الصيام في اللغة العرب أصل كذا حلويرة الإمساك وكهيسة شوي qofku inuu matalan hadalka hadduu joojiyo oo kale uu aamuso amsakayaa la yidhaha marka al-imsaak ayaa asalkeeda siyaamka la yidhahdaa xagga sharcigana waxaa la yidhahdaa al-imsaaku can ilfidri can ilmufataraat waxyaalaha qofka uu ku afurayo inuu ka joogsado oo ama cunto ha noqoto ama jimaac ha noqoto ama wax kale ha noqoto waxyaalihii muftiraadka min duluuci alfajri waagu markuu beriyo ilaa guruubi shams taas ayaa lagu yihahdaa siyaam fawaaid badan iyo wanaag badan buuna leeyahay oo waxa weeye adiladu ku sugnaatay shahru sabr baa la yihahdaa oo wanaag fara badan baa ku soo arooray waa shahru lqur'aan marka bisha ramadaan iyo soonka sunnaha ah labadaba wuu ku keenayaa kitaabkan bisha ramadaan axkaamteedu soo horumarinaya kabacdina waxa uu shiiku keenayaa sidii loo qadayn lahaa iyo waxa weeye soonkii sunnaha ahaa ayuu ka hadli doonaa insha allahu tabaaraka watacaala marka bisha ramadaan weye waxa waajibka waana arukn araabic waa rukniga afraad wey shahaadateynka waa rukniga koowaad salaadu waa rukniga labaad zakada waa saddex soonkuna waa rukniga afraad arkaantii marka shanta ahayd waxaa inoo haray kitaab alxaj oo isaguna kusoo xiga marka sidaas ayuu u wadayaa insha allahu tabaaraka watacaala xadiidka ugu horeeya waa xadiidka alraabic wasabcuun bacda almia xadiidka boqol iyo toddobaatan iyo afar can abi hurayrata radia allahu canhu qaal abu hureyra waxa uu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi waxa uu yihi laa taqadimuu laa taqadamuu ha kala hormarinina ramadaana bisha ramadaan ha kala hormarinina bisawmi yowmin maalin inaad horteed soontaan walaa yowmayni ama laba maalmood ka hor aad soontaan ilaa rajulun ilaa qof mooye kaana yasuumu soomi jiray sawman soon falyasumhu ha soomo isagu oo maalin ka hor iyo laba ka hor isagu waa soomi kara nahyigaani waxa uu ku dhacayaa maalinta la yidhaahdo yowmu shaki oo nebigu uu yihi yaan la soomin waa maalinta bisha shacbaan ay tahay soddonka haddii bishii ramadaan la arki waayo maanta oo kale hadday bishii tahay sagaal iyo labaatan shacbaan ayaa waxaa la raadinayaa bishii ramadaan inay dhalato haddii la arki waayo oo ama daruuro qariso ama la arki waayo oo dhalan weydo cid aragtayna la waayo lama soomi kara maalintaa biriya leanna maalintaasi way noqon kartaa inay tahay maalintii ramadaan ugu horreysay oo kow ah waxayna noqon kartaa soddonkii bisha oo waxa weeye shacbaan dhammaystirkeedii sidaa daraaddeed marka yowmu shaki baa la yidhaahdaa xadiidkii camaar bay ku sugnaatay man saama yowma shaki faqad casaa abalqasim nebiga calayhi salat slam kunyadiisi weeye lama ogola marka maalintaa in la soomo oo cibaadadii waxaa lagu rabaa in lagu bilaabo cibaada la hubo oo niyo saxiixoo la hubaa rabaa in lagu bilaabo marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu asalaam laa taqadimuu laa taqadamuu ha kala hormarinina ramadaana ay bisha ramadaan ha kala hormarinina bisawmi yowmin maalin inaad ka hormarisaan oo ha odhanin maalintan waa iska sii soomaya waa intaasoo ay soom tahay shakigaa ha ku soomi walaa yowmeyn iyo laba maalmood midna hal qof baa marka loo ogol yahay inuu sagaal iyo labaatanka ama soddonka shacbaan inuu soomo hal qof baa loo ogolaya ilaa rajulun qofkii kaana yasuumu sawman falyasumhu qof awal soon soomi jiray mathalan waxa weeye macnaheedu haddii qofku soon sunnaha uu soomi jiray oo maalinna uu soomi jiray maalina uu afuri jiray maalintiisii soonka ay kusoo bilaaban kusoo beeganta maalintaa shakiga soonkiisii sunnaha ahaa buu iska soomayaaye waa ramadaan uma soomaayo iyo haddii uu masalan maalin khamiis iyo isniin iyo uu soomi jiray oy kaga soo beeganto sunnihii uu soomi jiray way u banaan tahay inuu u soomo laakiin bishii ramadaan baan bilaabaya lama ogola waxaa laga faa'idayaa marka xadiidkan annahyu can taqadumi ramadaan bisiyaami yowmin aw yowmayn inuu nebigu nahiyey wannahyu yadullu cala taxriim lamana ogola wixii la nahiye banaankaa laga maraa labo waxaan ka faa'idaynaa alruksatu fi dalika inay u banaan tahay qofkii cududaarkaas leh oo soon sunno a soomaya leanna isagu ramadaan u soomi maye sunno unbuu iska soomayaa xikmadda ku jirta bay culummadu ka hadleen oo waxay yidhahdeen waa maxay faa'idada iyo xikmada ku jirta waxaa la rabaa in la kala saaro soonka sunnaha ah iyo soonka waajibkaa oo cibaadaadka waxaa la rabaa cibaadada waajibkaa markaad bilaabaysid cibaado sunnaa inaad dhex gelaysid lama rabo oo qofkii ma sunnu u sooman yahay se waajibkii lama kala garanaayo sidaa daraaddeed ayaa xadiidka soo socda caddaynayaa qaabka loo bilaabaya bisha alxadiid alkhamis wasabcuun bacda almia boqol iyo toddobaatan iyo shan xadiidka can cabdillaahi ibni camr cabdillahi bni cumar ibn alkhadaab radia allahu canhuma qaala waxau yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baan ka maqlay oo yaquulu odhanaya idaa ra'aytumuuhu idaa waktigii ra'aytumuuhu aada aragtaan ha'da damiirka waxaa loo celinayaa hilaalka waa waa bishi idaa ra'aytumuuhu haddii aada aragtaan bishi fasuumuu sooma idaa ra'aytumuuhu markaad bishii aragtaan fasuumuu sooma ee bishii ramadaan maalintay dhalato ood aragteen sooma wa idaa ra'aytumuuhu fa afdiruu maalintii bishii ciidda aada aragtaanna waxa weye ciiddii inta soonkii dhammaaday aada bishii aragtaan oo inay dhalatay bishii dambe oo shawaalna soo afura markaa oo iida fa in gumma calaykum marka intaa hore xadiidka waxay ka hadlaysaa haddaad inta sagaal iyo labaatan bishii hore ay ahayd oo soonkii dhashay sooma haddaad sagaal iyo labaatan idinkoo soomay aada bishii aragtaan ay dhalato afura fa in gumma calaykum haddii laydaka qariyo oo bishiida ka qarsoonto daruur iyo roob iyo wuxuun idaka qariyaan faqdiruu lahu qadara riwaayad kalaa caddaysado waxay tihi faakmiluu ciddata shacbaana halaatiin oo waxa weeye haddii bishii ramadaan la sugayey oo maanta sagaal iyo labaatan shacbaan ahayd oo marka aynu bishii arki weynay waxaan odhanaynaa biri waa soddonkii shacbaan oo bishii soddon baa laga dhigaya haddaynu sagaal iyo labaatan inta soonnay arki weyna bishiina soddonkii baynu dhammaystiraynaa soon marka faqdiruu lahu macnaheedu waxa weeye fa atimuu dhammaystira wey oo saasaa riwaayadda kale ay caddaysay xadiidkan marka wuxuu waadixinayaa qaabka bisha ramadaan loo bilaabayo qaabka loo bilaabayana waxa weeye waa aragti wey aragti baa lagu soomaa ee laguma soomo qiyaas iyo cilmi falag laguma soomo marka waxa lagu soomayo waa aragti wey marka bisha ramadaan waxay ku sugnaataa dhowr arrimood saddex arrimood ayaa waajiba in mid ka mida la helo haddaan saddexdaa mid ka mida la helin waxa weeye way adkaanaysa marka ugu horreysa waajibku waxa weeye in la raadiyo bishii oo bishii la arko haddii bishii la arko hadal waa dhammaaday waa la soomayaa oo waxa weeye khilaaf ma jiro haddii bishii la waayo oo adiga aada weydid bishi laakiin ay dad kale arkaan nebigu xadiid kaloo ku yidhi abu daawud iyo ay warinayaan fa in shahida shaahidaani muslimaani fasuumuu wa afdiru haddii laba qof oo muslimiina ay arkaan oo ka markhaanti kacaan ku sooma shahaadadooda marka shahaadaa la yidhahdaayo markhaantigaasaa lagu soomayaa haddii wax arka la waayo wax ka markhaanti kacana la waayo waxaa la dhammaystirayaa bishii shacbaan ayaa soddonkii la dhammaystiraya markii soddonkii dhammaato markaas soddon iyo kow bisha muslimka marnaba ma noqoto oo iyadu mar walba waxa weeye waa soddon ama waa sagaal iyo labaatan markaasaa waxaa la soomayaa bishii ayaa markaa la bilaabayaa maalinta dambe inay kow tahay saddexdaa arrimood ayay ku sugnaataa ama in lagu la yidhaahdo cilmi tareg baa lagu arkay ama taariikh baa lagu soomaya sida dadka qaarkood sameeyaan taasi waa baatil diinna ma aha oo cibaadadaani waxay ku xiran tahay bishaa aragtideeda sida nebiguba u yihi calayhi salaatu asalaam idaa ra'aytumuuhu ay alhilaal haddaad aragtaan sooma marka waay maa yu'khadu marka min alxadiid xadiidka maxaa laga faa'iidaya awalan marka ugu horeysa waxaa laga faa'iidayaa bisha ramadaan oo waxa weeye maaragtay la soomaayo waxa ay ku xiran tahay aragti bay ku xiran tahay waa marka ugu horeysa haddaynu arki weyno bishii baa la dhamaystiraya haddii la arki wa haddii la markhaanti la helo markhaantigaa lagu soomaya laba waxaynu ka faa'iideynaa waxa weye fitriguna inuu saas oo kale yahay oo ciidduna iyaduna taasay ku xiran tahay in la arko ama markhaanti sheegaan inay arkeen meel kale laga arkay ama soddonkii ramadaan la dhamaystiray taas ayaa marka laga faa'iidaya wax kale oo ay waxa weeye ku sugnaanayso ma jirto oo waxa weeye lagu soomayo wixii ka soo hara waa ka kac weeye oo ma waafaqsana sunnaha nabiga calayhi salaatu wassalaam alxadiid assaadis wasabcuun bacda almia xadiidkaana wuxuu ka hadlayaa suxuurta markii haddii bishii la arkay dee waa la suxuuranaya markaa suxuurtiina waxa ku-xigan la soomo can anas ibni malikin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi waxau yihi tasaxaruu suxuurta fa ina fi suxuuri baraka suxuurta waxaa ku jirta barako oo macnaha ilahay baa idiin barakaynaya oo waxa weeye awood iyo quwad baad ka helaysaa waa sunihii nebiga calayhi salaatu wassalaam hala sooma hala suxuurta marka ayuu yihi nebiga calayhi salatu wasalaam marka waajib ma aha oo qofka muslimkaa waajib kuma aha laakin waa wanaag oo waxa weye qofka isagay u fiican tahay waana itibaacu sunna inuu suxuurto aad bay u fiican tahay waxaynu ka faa'idanaa marka xadiidka istixbaab asuxuur suxuurtu inay sunno tahay leanna waa la is amray amarkaasina maaha amar ijaabe waxa weeye waa amru nadbin waa sunno weeye oo qofka inuu suxuurtaa wanaagsan oo uu ku dadaalo xilliga la suxuuranayo laakiin iyo qaabka loo suxuuranaya xadiidkan soo socda ayaa caddaynaya laakiin xadiidkan hore wuxuu amrayaa in suxuurtu ay wanaagsan tahay oo la suxuurto الحdيث السابع والسبعون بعد المئة بqل تodobaaتan todoba عن أنس بن مالك رضي الله عنه قاaل أنس baa werinaya isagana isaga oo ka werinaya عن زaيد بن طاaبت زaيد بن طاaبت na waa سحاaبي marka سحاaبي ayaa waxa uu ka werinaya سحاaبي kale عن زaيد بن طاaبت ba waxa uu yihi marka qaal waxa uu yihi qaala waxa uu yihi تaسxرnaa mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baan la suxuuranay tasaxarnaa ee haddaan saxaabadii nahay waxaan la suxuuranay maca rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam uma qaama ila asalaati salaaddu uu istaagay markaan suxuuranayba salaaddu uu istaagay qaala anas waxa uu yidhi qultu waxaan ku yidhi lizayd zayd baan waxaan ku yidhi kam kaana bayna ada bayna aladaani waasuxuur meeqaa adaanka iyo suxuurta udhexaysay oo salaadda markaan loo istaagay oo la adimay waxa la tukanayo iyo suxuurta meeqa udhexaysay qaala waxa uu yidhi qadru khamsiina aaya saacadahan iyo waxaan ma jirine waxay ku qiyaasan jireen qur-aanka iyo inta la akriyo konton aayadood intii la akriyo ayaa udhexaysay buu yidhi ee qadar lagu qiyaasi karo qof intuu kitaabka kala furo inuu konton aayadood akriyo konton aayadood marka kuwa dheer dheerna laga dhigimayo kuwa gaagaabana laga dhigimayo konton aayadooda dhexdhexaad ah qofku intuu akrin karo adugu culammada waxay ku qadaraan adugu qofka qaariga ah oo si fiican u akriya oo aan aada u jiid jiidin laakiin si caadiya oo mutabasida u akriya ilaa shan iyo toban daqiiqo toban daqiiqo unbuu ku akrin karaa ugu banaan labaatan daqiiqo marka marka salaada ay soo gelayso oo adinka salaada la adimayo rubi saac ka hor ama toban daqiiqo hadduu qofku suxuurto way wanaagsan tahay haddii iyadoo afka lagu hayo oo cuntadii uu afka ku hayo lagu adimana xadiid kalea sii caddeeyeyo nebiga calayhi salaatusalaam uu yidhi haddii adinka aada maqashaan idinkoo cuntadii afka ku haya dhammaystirta cuntadiina oo wixii soomaalidu tu tu intay dhahaanoo tufaan ay ka kici jireen waa khilaafu sunna qofku inuu cuntadiisa dhammaysto markaas luqluqdo oo salaadiisi tukado oo soomo ayaa loo baahan yahay xadiidka marka waxaynu ka qaadanaynaa afdaliyatu ta'khiiri suxuur suxuurta in dib loo dhigo ilaa qubayli ilaa qubayli fajr macnaha salaada subaxba in lagu dhoweeyo sidaas ayaa sunnaha maqribkana in la dedejiyaa sunnaha oo durba la afuro suxuurtana in dib loo dhigo waana inoo imaan doontaa axaadiita caddaynaysa wanaagga ay leedahay suxuurta in dib loo dhigo inay sunnihii nebi maxamed tahay calayhi salaatu wassalaam waxaynu kaloo ka faa'idaynaa waqtulinsaak waqtiga ay waajibka tahay oo cuntada laga joogsanayo waa markay salaadu gasho oo waaguu si fiican u beriyo leannahu ilaahay baaba yidhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswadi min alfajr uma atimu siyaama ila leyl waagu inuu dhambalmo weeye oo si fiican waagi u caddaado oo salaadii subax ay gasho markaas ayay la joojinayaa soonkiina bilaabanaya marka waxaan dadku hadda sameeyaan oo nusaac ka hor ama saacad ka hor ay waxa weeye daakirada samaynayaan ama adin ay yidhahdaan adinka imsaagka samaynayaan ama qaar baa shumac shida carabtoo kale waxaasoo dhan waa bidac aan diinta islaamka waafaqsanayn sunnuhu waxa weeye adinka in la sugo oo waxa weeye markii adinku soo dhow yahay suxuurta la joojiyo sidaa lagu soomo alxadiidu athaamin والسبعون بعد المئة بقول إيه تضبات إيه السديد حديث كده عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتركه عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة لبضبا وحاسسكي النبي عليه الصلاة والسلام وأم سلمة لبضبا عائشة يا أم سلمة لبضبا وحاسسكي النبي waxay yidhaahdeen marka labadooduba anna rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam yudrikuhu waxaa soo haleeli jiray alfajru salaada subax baa soo haleeli jidhay wa huwa junubun isagoo jinaabo qaba min ahlihi ahalkiisa isagoo jinaabo qaba humma yagsilu waxa weeye wuu markaa qubaysan jiray yaqtasilu waa qubaysan jiray wayasuumu waa soomi jira xadiidkan dad badan baa ku khaldama oo waxa weeye su-aalihiisu waa badan yihiin waxayna kaga jawaabtaani ku timid bacda saxaaba sida abu hurayra oo kale ayaa la weydiiyey qofku haddii uu hameenkii jimaac sameeyo oo uuna qubaysan oo waagii ku beriyo isaga oo maaragtay jinaabadii qaba salaadii subax lagu adimo soonkii ma soomi kara mise maalintaas soon ma leh abu hureyre ayaa marka wuxuu fadwoon jiray inuusa maalintaas soon lahayn bel qofkaasi oo waxa weeye soonkii uma xirmaayo markaasaa la yaha la soo weydiiyey xaasaskii nebiga arrintan u cilmi badane caaisha loo yimid markaasay waxay caddaysay inuu nebiga calayhi salatusalaam intuu jimaac sameeyey ahalkiisa uu markaas waagu ku beryi jiray isagoon weli qubaysan markuu adinka maqlo intuu qubaysto salaada tukado soomi jireen umu salamana orda u tagay tiri weydiiye umu salama la weydiisay sidii oo kale ku jawaabtay labaduba marka waxay caddeeyeen nebiga calayhi salatu salaam ana rasuula allahi sal slam kaana yudrikuhu lfajru waaga ku beryi jiray wa huwa junubun isagoo jinaabo qabay ay adinkii salaada subax baa la gaari jiray min ahlihi marka min ahlihi waxay ka ixtiraazayaan macnaha inuusan ixtiraam iyo riyo ahayn uu jimaac ahalkiisa la sameeyey wa humma yaqtasilu waa qubaysan jiray wa yasuumu waana soomi jiray halkaa marka xadiidku daliil wuxuu u yahay oo inoo waadixinay ka faa'iidaynaa inay bannaan tahay qofku haddii arrintaas ay ku timaado inuu qubaysanayo oo soomayo soonkiisiina waa saxiix wax dhibaatana ma leh sida salaaduba saxiix u noqonayso laba waxaynu ka faa'iidaynaa inay maaragtay arrintaasi dumarkii nebiga calayhi salaatu wassalaam wanaagga iyo sharafta ay lahaayeen sida ay axkaamtii iyo cilmigii sunnihii nebiga aynan waxba u qarin xataa waxyaalahan oo kale oo laga xishoodo ma ay qarin jirin maadaama axkaam ay ku xiran tahay waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa jawaazu ljimaac hameenkii inay bannaan tahay sida aayadduba u caddaysay uxila lakum laylata asiyaami arafathu ilaa nisaa'ikum hameenkii inay u bannaan tahay oo waxa weye labadii isqabay ay waxa weeye samayn karaan arrimahaas inay bannaan tahay alxadiid altaasic wsabcuun bacda almi'a can abi hurayra waa boqol iyo toddobaatan iyo sagaal can abi hurayrata radi allahu canhu qaal ana anabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi alayh salatu salaam man nasiya man ruuxii nasiya ilaawa wa huwa saa'imun isagoo sooman faakala cuna oo cunto cuna aw shariba ama wax cabba falyutima sawmahu soomkiisa ha dhammaystiro fainamaa adcamahu allahu wasaqaa ilaahay baa quudiyey fainamaa in kale maaya adcamahu allahu alla quudiyey oo cunto siiyey wasaqaahu waraabiyey xadiidkan waxa uu ka hadlayaa asalka waxa weeye culammadu ijmaaca waxay ku yihiin hadduu qofku wax cuno ama wax cabo inuu soomkii burayo laa shaka laakiin waa qofkee waa qofka kas u sameeyey xadiidkaani marka waxa uu ka soo reebaya man nasiya qofkii ilaawa wa huwa saa'imun isagoo sooman isaga oo sooman qofkii waxa weeye cunto cuna oo ilaawa qofka noocaasa soomkiisii waa saxiix waana soomayaa wax dhibaato ana ma leh mana soo qadaynayo kafaarana kuma waajibto culamada markaa khilaaf baa ku jira laakiin qowlka saxiixa waa sida oo qaar baa macnaha yiri maaragtay ilaa wa ilaa waa inuu maaragtay soo qadeeya waxba marka kama jiraan qowlkaas waayo xadiid kalaaba caddaynayo imaamu xaakim iyo warinayaan ayaa waxa uu leeyahay qofkii ramadaan isagoo sooman cunto cuna oo ilowsan falaa qadaa'a walaa kafaara falaa qadaa'a calayhi walaa kafaara wax qadaana kuma waajibo kafaarana kuma waajibto marka sidaa daraaddeed xadiidkaas iyoba maaragtay isagana saasoo kale ka hadlay imaamu xaakim iyo bayhaqi iyo warinayaan oo waxa weeye maaragtay saxiix aljaamica ayuu waxa weeye maaragtay sheekh albani raximah llahu tacaala oo waxa weye ku caddaynaya calaa kulli xaal marka qowlkaas xadiidka daahirka aynu marnay ayaa sida saxiixa kaa weeye khilaafka culimmadana waxba laga soo qaadi mayo oo culummada ku tagtay daahirka xadiidka ayaa sawaabta ah waxaynu ka faa'idaynaa marka xadiidka sixatu sawmi qofka inuu soomkiisii saxiix yahay haddii uu cuno cunto isagoo ilowsan ama wax cabo inuu soomkiisii saxiix yahay labo waxaynu ka faa'idaynaa inaan wax qaba ah iyo wax dembiya dushii saarayn ee soonkiisa uu saxiix yahay taa un baa laga faa'ideeyay alxadiidu thamaanuun bacda almi'a boqol iyo siddeetan xadiidka can abi hurayrata radi allahu canhu qaala waa xadiidkaana xadiidkii dheeraa oo waxa weeye kafaarada qofkii kas u cunay ama waxa weye maarata waxaan ka ka hadlaya qofkii kas jimaac u sameeyey oo cunto cunid kale ka hadli mayo ee qofkii iyadoo la sooman yahay ninkii isagoo sooman xaaskiisii u taga oo jimaac sameeya kafaarada ku waajibayso xadiidkaana ka hadlaya can abi hurayrata radi allahu canhu qaal abu hureyra waxa u yihi baynamaa naxnu juluusun cinda rasu cinda annabiy sala allahu alayh wasalam baynamaa waqti naxnu annagu haddaan saxaabadii nahay juluusun aanu fadhino cinda nabiyi sala allahu alay slam nebiga agtiisa id jaa'ahu rajulun nin baaba yimid oo waxa weye isla markiiba u yimid nebiga calayhi isalaatu wassalaam faqaala ninkaasi waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay halagtu waan halaagsamay riwaadaha qaar baa waxay leeyihiin isaga oo madaxa garaacaya oo qaylinaya oo waxa weye xabadka iska tumaaya ayuu yimid oo calaacalaya qaala wuxuu ya rasuul allah rasuulka ilaahay halagtu waan halaagsamay faqaala wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam maa laka maxaa kugu dhacay maxaad la halaagsantoo kugu dhacay qaala waxa uu yidhi waqactu calaa cala imra'atii waqactu ay waan jimaacay waqciga jimaaca wey waqactu waxaan ku dhacay oon jimaac ugu tegay cala imra'atii xaaskaygii fii ramadaan ay fii nahaari ramadaan maalintii ramadaanka wa anaa saa'imun aniga oo sooman wa fii riwaayatin asabtu calaa ahli fii ramadaan xaaskaygii waan u tegey asabtkuna asaabaduna waxa weye waan ku dhacay wey oo jimaac baan sameeyey calaa ahli fii ramadaan faqaala waxa uu yidhi rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam kafaara gud baa marka la rabaa hal tajidu raqabatan tuctiquhaa hal tajidu ma helaysaa raqabatan addoon raqabada addoon baa laga wadaa wuxuun addoona rag iyo dumar ba waa isku mid raqaba waa addoon wa ama markaas ha noqdo rag ama dumar tuctiquhaa aada xoraysid ma helaysaa weliba sidaa adilada kala caddaynayso raqaba mu'minaa la rabaa ee ma aha addoon mu'minaa la rabaa qaala ninkii waxa uu yidhi nin faqriyu ahaaye laa ma helayo rasuulka ilaahi ma hayo qaala oo xoola aan ku gatana ma haysto addoomana malihi qaala waxa yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam hal tastadiicu ma awoodeysaa an tasuuma inaad soontid shahrayni laba bilood mutataabicayni oo xiriira oo aan la kala joojin oo aan maalin u dhaxaynin inaad soontid ma awoodi karaysaa qaala wuxuu yidhi la ma awoodi karaayo riwaadaha qaar baa waxay ahaayeen oo maalin baaba adkeysan waayo ma wax kalaaba dhibaatadan ugu keenay soon bayba ahayde ha oo lafdi kalaa waxuu ahaa arrintaanba waxaan la imid oo dhibaatadan baan ula imid soonka dhexdiisii maalin haddaan adkeysan waayo ma laba bilood baa adkeysan karaya ma awoodi karaayo yihi rasuulka ilaahay oo arrintaas tabar uma haayo qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam fahal tajidu ma helaysaa marka fahal tajidu idcaama sittiina miskiinan ma helaysaa inaad quudisid oo dhaqaala ma haysataa lixdan miskiin ma dharjin kartaa hal mar cunto ma siin kartaa mid walba qaala wuxuu yidhi la oo xadiidka inta dambuuba ku caddayn doonaa inuu yahay ninkaani dadka reer madiina ninka dadka ugu fakrisan qaala wuxuu yidhi la ma awooda taana qaala waxa uu yidhi abu hurayra oo raawiya fasakata annabiyu sala allah alay sl waa iska aamusay marka leannahu saddexdii xukum oo la rabayba ninkii wuxuu yidhi ma awoodi karo waa iska aamusay marka ninkiina waa iska fariisa fa baynamaa naxnu calaa dalika saxaabadiina arrintiibay eegayaano nin walba waa aamusan yahay fa baynamaa wakti naxnu anagu calaa dalika aan saa ku sugan nahay id utiya annabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa waxaa loo keenay bicaraqin fiihi tamrun caraquna walcaraqu buu yidhi almictal waa dembiisha weyn wey bahalkan kaarada timirtaa la ohan jirayo dembiilka weyn dembiilna waa la yidhahdaa oo waxa weye timir ka buuxdo ayaa loo keenay soddon saaca buu qaadaa baa li ayuu qaadaa baa li markaasaa loo keenay oo waxa weeye si sadaqa ahaan nabiga loogu keenay calayhi salatu wasalaam qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi ayna saa'il war aawey ninkii su-aasha weydiinayey oo lahaa xaas jimaac baan ku dhacay qaala wuxuu yidhi ana waa ikan rasuulka ilaahayo qaala waxau yidhi khud haadaa qaado midaan timirtaan qaado fatasaddaq bihi sadaqayso oo waxaad siisaa masaakiin fa qaala waxau yidhi ninkii calaa afqara minii yaa rasuula allah ma waxaan ku sadaqaystaa cid aniga iga faqiirsan oo waxa weeye yaan siiyaa fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa bayna laabatayha labadaan madiino labadeeda dhinacba u jeedaa oo waxa weye yuriidu alxaratayni macnaha xarataynka dhexdee labada buurood oo madiino hareeraha kaca oo dhagax madowga leh maa bayna laabatayha ay macnaha reer madiino oo dhanba waxa degan madiino oo dhan maba jiro ahla beytin reer afqara ka faqiirsan afqaru min ahli beyti aniga reerkayga reer ka faqiirsan maba degana madiina fadaxika annabiyu sala allahu alay slam nebigu waa qoslay xataa badat nawaa ilaa ay muuqatay anyaabuhu miciyadiisu oo macnaha aada ilkiisi u muuqdeen ayuu aada u qoslay oo wuxuu la yaabay macnaha nebiga calayh salatu salaam baa la yidhi ninkan markii hore calaa calioo lahaa waan halaagsamay hadda markii cunto la helay oo la yidhi sadaqaysana wuxuuba rabaa inuu isagu qaato oo waxa weeye damac baa ka galay uma qaala nebigu wuxuu yidhi adcimhu ku quudi ahlaka orod qaadoo marka reerkaaga ku quudi marka ninkii awal naxsanaa oo waxa weeye dhibaatada sheeganayey haniimiba meeshii kala tegay isagoo cuntowa ayuu meeshii ka tegey riwaayadaha marka qaar kalaa waxay caddaynayaan inuu nebigu yidhi fa sum yawman makaanaha soo soon maalin wastakfir illaah ilaahayna u toobadkeen marka xadiidkaani waxa uu ka hadlay oo waadixiyey qaabka kafaara gudka ku imaanayo oo waxa weeye qofkii haddii uu arrintaa ku dhaco jimaaca uu ku dhaco qaabka uu kafaara gudanayo kow marka ugu horeysa hadduu camdan u sameeyo culummadu waxay isku itifaaqsan yihiin hadduu qofkaasi kas u sameeyo jimaaca isagoo garanaya inuu sooman yahay uu arrintaas sameeyo inay kafaara gudkaas laga rabo marka ugu horeysana ay tahay sida daahirka xadiidku caddeeyey inuu addoon xoreynaayo marka culamadu waxay isku khilaafsan yihin ma takhyiir baa saddexdaani saddexdaa markii laysla ogolaaday inuu addoon la xoreynayo ama laba bilood la soomayo ama lixdan miskiin la quudinayo ma takhyiir baa oo qofku miduu rabuu ka dooranaya mise waa tartiib sida daahirka xadiidku waa tartiib weeye leanna nebigu wuxuu yidhi hal tajidu raqaba addoon ma helaysaa halkaasuu ka bilaabay ma dhihin kii aa rabti samee saddexdaa laakiin waxa weeye waa tadaruj marka ugu horeysa addoon baa laga rabaa addoontaa ugu qaalisan hadduu addoontii heli kari waayo ayaan leeyahay laba bilood soon oo xiriira hadduu awoodi kari waayo ayaa waxaa la leeyahay lixdan miskiin quudi oo mid walbana hal mar ayaa weji baa la yidhaahdaa hal mar baa cunto la siinaya mid walba hal mar ayaa cunto la siinaya marka weji baa la yidhaahdaa oo waa loo qaybinaya mid walba nisfu saaci ayaa la siinayaayo waa loo qaybinayaa oo waxa weeye maaragtay lixdankaa miskiin ayuu hal mar dharjinaya marka caraqaa uu ku soogn waa zambiilko waxa weeye culummadu waxay ku qadareen oo yidhaahdeen waxa uu qaadaa khamsata cashara saacan buu qaadaa shan iyo toban saac marka qofkiiba mud baa la siinayaa oo waxa way markaa lixdan bay saa ku noqonaysa markii shan iyo toban afar lagu dhufto markaa lixdan bay noqonaysaa halka saacna dee afar mud buu qaadaa marka qofkiiba waxa weye saasaa loogu qaybinayaa oo waxa weye maaragtay cuntadaasuu siinaya waxaynu ka faa'ideynaa marka xadiidka ana alwad'a fi nahaari ramadaan ay jamaaca maalinta ramadaan la sameeya inuu yahay mubtilun liso soonkii inuu baatil ka dhigayo oo qofka soonkiisii uu burayo ayna ka waajibayso kafaaradaas oo waxa weeye uu la imaanayo qowlkiisa marka uu leeyahay uu yidhi halagtu waxa weeye iyo dhibaatada uu sheegtay waxaasoo dhan waxba laga soo qaadi mayo muhiimaddu waxa weeye qofkaani jimaacii ma ku dhacay haa waana inuu noqdaa jimaac waan taataabtay iyo ma aha waa in jimaac yimaada waxaynu kaloo ka faa'ideynaa kas hadduu qofkaasi u sameeyo wey laakiin culamadu waxay isku khilaafsan yihiin hadduu is-ilaawo oo waxa weeye uu naasi yahay ma waxaa la- lagu xiriirinayaa oo la raacinayaa qofkii cuntada ilaaway oo kale miyaa mise waa kafaar gud baa laga rabaa culammadu in badan waxay ku tageen qofku hadduu ilaawo inaan wax xukuma oo dushiisa saaran jirin laakiin hadduu kas u sameeyo ayaa arrintan laga rabaa waxaa kaloo laga faa'idayaa ana alkafaarata laa tasqudu maca alicsaar qofki hadduuna xataa xoolo haysan waxba waayo kafaaradii waa lagu leeyahay dayn weeye dushiisa saaran maalintuu waxelu iska bixinaya maadaama waxaana halkaa laga soo qaatay istinbaadka xadiidka laga soo faa'iday waxa weeye markii nabiga calayhi salaatu salaam ninkan uu saddexdiiba yidhi ma awoodo uu ka aamusay ma oran marka waxba laguguma le orod iska tag ninkiina waa iska fariistay dayn baa dushiisa marka saaran kabacdi markii xoola la helay oo muddo la fadhiyay oo xoolo yimaadeen ayaa xoolihii la siiyey oo la yidhi ku kafaara gudo haddaba marka taa waxay culimmadu ka deliishadeen inayna kafaaradii dhacaynin ee maalintii uu awood u helo in waxa weeye laga rabo waxaa kaloo xadiidka laga faa'idayaa in qofkii kafaaradii laga bixin karo oo hadduu isagii uusan waxba haysan xoolihii kafaara gud xoola la siin karo la odhan karo hoo isaga bixi kafaarada sidaa nebiguba u sameeyo ninkaas uu u siiyey timirta calaa kulli xaal khulaasadu waxa weeye mubdilaadka soonka waxyaalaha soonka buriya marka uu ka hadlayo sheikh islam ibnu taymiya raximah allahu tacaala iyo culummadoo dhan waxay ijmaac ku yihiin culummadu oo isla ogol yihiin soonku inuu burayo qofku hadduu cunto cuno iyo hadduu wax cabo iyo hadduu jimaac sameeyo inuu saddexduba uu soonkii burinayo iyo in badan culummaduna waxay ku da isla ogol yihiin hadduu ismatajiyo afartaa horta waxa weeye intabaa adilaa ku sugnaatay laakiin xukunkoodaa kala duwan saddexda kale hadduu qofkii kas cunto u cuno ama uu kas wax u cabo ama uu kas isku matajiyo wax kafaaro gud a kuma soo aroorin laakiin dembi weeye waa khalad oo waxa inuu ilaah u toobad keeno soona qadeeya maalintaa ayaa laga rabaa laakiin hadduu jimaac sameeyo oo kas u sameeyo kafaaro gudkaasaa laga rabaa oo waajib ay ku tahay inuu qofku saa ula yimaado marka waxaa isku kafaaro ah waxa weeye tan iyo dhihaarka fii suurati qad samica allah ilaahay uu kaga hadlay ayaa waxa weeye saddexdaaba loo shardiya addoontana waxaa loo shardinayaa inay tahay addoon muslimada qofka la xoraynayo ayaa loo shardinaya wa ka amaa qofku hadduu ilaawo wax dembiya dushiisa ma saara oo waxa weye soonkiina kama burin wa ka hadduu ismatajiyana xadiis saxiixa ku sugnaaday qofka ismatajiya man dara'ahu lqay-u qofkii matagu kusoo degdego oo isagu iska yimaada waxa weeye qadam aleh waana waa soonkiisa waa saxiix ama man istaqaa'a falyaqdi buu yihi nabiga alay sl qofkii ismatajiya waa inu soo qadeeyo ama waxyaalahan yareerka ah oo qofka in ama dhiig laga qaado ama indhakuul uu marsado ama waxa weeye waxyaalaha noocaas oo kale soonkii waxna u dhiimayaan wax dhibaato ana male ama inuu isagu qofku wax la siiyo oo isduro oo waxa weeye duritaanka in maaragtay irbadaha iyo lagu duro waxyaalaha cuntada oo kale ah sida dadka sonkorta iyo waxaa qaba oo cuntada la siinaayo oo la duraayo taasoo kale iyadu waa khatar ama laakiin waxyaalaha kaleo dawada caadiga ah culamadu waa isku khilaafeen wallahu aclam oo waxaway qaarna waa fadwoodaan inaysan jebinaynin qaarna waxay dhahaan maya waa jebinaysaa wallahu aclam ama dhiig in laga qaado qofka iyada waxaa loo deliishaday waxa weeye xijaamada oo kale oo qofka toobinka laga keenayo nebigu waa istoobay calayhi salaatu wasalaam isagoo sooman sida cabdullahi bn cabbaas wariyey toobinka iyo dhiig lagaa keeno lagaa qaadana waa isku mid weeye wallahu aclam alxadiid alxaadi watamaanuun bacda almia xadiidka boqol iyo siddeetan iyo kow can caaishata radia allahu canha halkaana wuxuu inooga bilaabay baab baan ka boodnay waxa weye waa baabka odranaya assawmu fi safar in lagu soomo safarka oo qofkii safar buu ku jira ma inuu soomaa waajib ku ah mise inuu afiraa waajib ku ah waxa weeye allah subxaanah watacaala ruksuu siiyey qofka safarka ah faman kana minkum mariidan oo calaa safarin faciddatu min ayaamin ukar baa lihi waxa weye marka waa ruksa min allahi subxaanah wa tacaala ilaahay uu ina siiyey oo ikhtiyaari ah waajib kuma aha qofku inuu afuro waajibna kuma aha inuu soomo ilaa hal qof bay waajib ku noqonaysaa inuu afuro waa qofka dhibaato uu ku noqdo oo naftiisii mahlaka ay gaarsiiso inuu soomo kaa xaaraan bay ka tahay xadiidka soo socdaan arki doonaa marka axaadiistan ka bacdi alxadiid alxaadi watamaanuun bacd almia can caaishata radi allahu canha qaart waxay tiri ana xamzata ibn ibni camar ninka la yidhahdo alaslamiy qaala lilnabiy sala allahu alay wasalam saxaabigaasaa nebiga waxa uu ku yidhi asuumu fi safar asuumu fi safar rasuulka ilaahay oo safarka ma ku sooma waa su-aal wey wa kaana bay tiri marka wuxuu ahaa ninkaasi kahiira asiyaami nin soom badan buu ahaa sidoo kale nin safar badanna waa ahaayo wuxuu ka ganacsan jiray baa la yidhi awrta awrtaa lagu safri jiray sida hadda baabuurta dadka laga kireeyo oo kale berigaa awr baa lagu shaqaysan jirayo awr buu lahaa baa la yidhi marka dadka safarka ayaa awrta ka kiraysan jiray awrtiibuu marka intuu raaco meeshii dadku markay ku tagaan ayuu awrtiisa soo ceshan jiray marka nin daa'iman safar u taagan buu ahaa soonkan marka uu weydiinayana waa soon sunaa iyo waajibkiiba oo waxa weeye nin soon badanna wuu ahaa baa la yidhiyo mar walba soonka badin jiray ayuu ahaa waktigiisii orana waa safar shaqadiisii baa safar gashay qaala markaasuu nebiga weydiiye wuxuu ku yidhi rasuulka ma ku soomaa safarka qaala nebigu waxau yidhi calayhi salaatu asalaam in shi'ta fa sum haddaad adigu doontid soom wa in shi'ta haddaad doontidna fa afdir afur adigaa ikhtiyaariya ha aday kuu banaan tahay adaa xor ah haddaad doontidna soon haddaad doontidna afur xadiidka marka waxaan ka qaadanaynaa alruksatu fi lfidri fi safar horta inay bannaan tahay qofku isagoo soom safar ku jira inuu afuri karo inay u bannaan tahay waxaanu ka qaadanaynaa sidoo kale altakhyiir bayna asawmi waalfidr inuu qofku afuro iyo inuu soomo labadaba isagaa ikhtiyaariya oo waxa weeye waa xor bay u tahay ina inuu soomo iyo inuu afuro labadaba waa loo daayey oo isagaa ikhtiyaarkaa la siiyey ha isaga ayaa ikhtiyaarkaa la siiyey waxaa la yidhi in shi'ta fa sum wa in shi'ta fa afdir adiga ayay kugu xiran tahay maslaxadaada adugu fiiri wa ka xadiidka kuxiga marka xadiidkaas safarkaa la odhanaya haddaad doontidna afur haddaad doontidna soon waa wixii safar la yidhaahdo wey muddo mucayana ma aha inuu safar dheer noqdo in la lugaynayo ama diyaarad raac ama tareen raac ama baabuur raac meeshaad doontid mare haddaad maran musaafir tahay laka alkhiyaar ikhtiyaar baa haysataa inaad soontid iyo inaad afurtid labadaba aday kuu banaanta xadiidka athani watamaanuun bacda almia boqol iyo siddeetan iyo labo can anas bni malikin radi allahu canhu qaala waxa uu yidhi kunaa ay haddaan saxaabadii nahay nusaafiru maca nabiy sala alla alay slam nebiga maciisa ayaanu la safri jirnay oo nebigaa raaci jirnay safarka falam yacib assaa'imu cala almufdir ma uu ceebayn jirin oo waxba kama sheegi jirin midkii soomanaa kan afuran ma eebayn jirin oo ma oran jirin maxaad u afurtay oo maad soomti ha wala almufdiru kii afurayna ma ceebayn jirin cala saa'im kii soomanaa oo ma oran jirin maxaad u sooman tahay maad afurtid halkaa marka anas wuxuu inoo sawiray saxaabadii oo nebiga la socota oo laba qaybood u qaybsantay qayb waa sooman yihiin qaybna waa afuran yihiin qaybna qayb wax kama sheegaynin oo arrin ikhtiyaariya weeye qolo walba qolada kale inay saxan tahay bay u arkaysay oo adilo haysato oo nebigu ikhtiyaar geliyey qolona qole wax kama sheegayn ooma ceebeynayn leanna halkaa waxa laga garanaya haddii qola khaldan tahay qolada kalaa ceebayn lahayd oo odhan lahayd waad khaldantiin marka qolana ma khaldana waxaa laga qaadanaya marka xadiidka sidii kii horeo kale jawaasulfidri in laga bannaan tahay in soonka afdaad safar tahay inaad afuri kadhid iyo inaad soomi kadhid labadaba alxadiidu athalith watamaanuun bacda almia boqol iyo siddeetan iyo saddex isaguna weli safarkiibu kasii hadlaya can abi darda radia allahu canhu waxa uu yihi qaala waxa uu yihi kharajnaa maan maca rasuuli illahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulki ilaahay baan la baxnay oon raacnay fi shahri ramadaan bishii ramadaan iyadoo lagu jiro fii xarin shadiid iyadoo qoraxdu aad iyo aad u kulushahay xataa in kaana axaduna ilaa midkay annaga naga mida layadacu uu dhigo yadahu gacantiisa calaa ra'sihi min shiddati alxarri macnaha gacanta ayaanu qoraxda iska xijin jirnayoo madaxa saa u saari jirnay si ayna madax wejiga nooga dhicin qoraxdu oon gacanta iska xijin jirnay qorax kulayl awge wamaa fiinaa nagumana jirin saa'imun mid sooman ilaa rasuulullahi sala alla ala slm rasuulki ilaahay wa cabdullaahi bni rawaaxa labadaa nin keliyaa soomaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo cabdullahi bni rawaaxa labadaa keliya ayaa soomanaa buu yidhi intayada kale waanu afuranayn oo waxa weeye nebigaanuna la soconnay calayhi salaatu wassalaam halkaa xadiidkaana sidii kii hore unbuu faa'iideynayaa in waxa weeye ay bannaan tahay in la soomo iyadoo ayna bannaan tahay in la afuro alxadiid alraabic waathamaanuun bacda almiya boqol iyo siddeetan iyo afar xadiidka waxa uu yihi can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhum jaabir bni cabdillahi baa waxa uu yihi qaala waxa uu yihi kaana rasuulu اllahi salى allahu alay wasalam fii safarin nabiga calayhi salatu salaam baa wuxuu ahaa safar buu ku jiray fa ra'aa waxa uu arkay nebigu raj zixaaman zixaam waa meel ugu buuqsan yahay buu arkay meel inta la isugu yimaado dadkay ku buuqsan yihiin wa rajulan iyo nin qad dullila la hareeyey oo maro dusha laga saaray caleyhi dushiisa hoos looga dhigayo oo dalad looga dhigayo oo biyo lagu rushaynayo fa qaala wuxuu yidhi maa haada maxay tahay arrintaas maxaa ku dhacay qaala waxay yidhahdeen saa'imun waa mid sooman qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa min asawmi laysa min albiri laysa min albiri wanaagga ka mid ma aha assawmu fi safar in safarka lagu soomo wanaagga ma ka mid ma aha wa fii lafdin wafii lafdi limuslim muslim u weriye waxay ahayd calaykum biruksati illahi alatii rakasa lakum war ilzamuu calaykum waa amar ay ilzamuu laazima oo qaata ruqsadii ilaahay idiin ruqseeyey oo macnaha iscadiminina e ilaahay baa idiin ruqseeyey inaad furtaan ee afura oo waxa weeye afurkiina idii fiicane iska afura ayuu yiri halkan culammadu marka waxay ka hadleen qofkan heerkaas gaaray oo dhibaatada noocaasa la yimid oo waxa weeye waan soomanahay awgeed saa isugu cadibay ma fiicna inuu soomo wanaagna ma aha ruqsada uu nebigu tilmaamayana waxa weeye waa faman shahida minkum shahra falyasumu waman kaana mariidan oo calaa safarin fi ciddatu min ayaamin ukhra marka culamadu waxay yidhahdeen qofku hadduu dhibaatada noocaasa gaarto oo waxaa la isku waafajinayaa xadiidkan iyo axaadiidtii hore in la yidhaahdo iyo axaadiid kaloo badanoo soo aroortay soonka in la soomo safarka waa bannaan yahay ilaa qof dhibaatadan oo kale ay la soo gudboonaatay mooye haddii dhibaatadan oo kale timaado oo qofkii ay dhibaato ku timaado oo naftiisii mashaakil iyo dhibaato ay ku timaado falaa budda waa inuu afuraa sababtu waxa weeye ilaahay inaad naftaada cadibtid waxa weeye ma rabo sidaa daraaddeed ilaahay waxa uu kuu baneeyey oo ruqso kuu siiyey inaad soon inaad afurtid ha saas me ayaa marka xadiidka laga qaadanayaa afdalku inuu yahay inuu qofku afuro haddii ay naftiisii dhibaata soo gaarayso sidaas ayaa wanaagsan oo wanaagga iyo khayrku ku jiraa inuu sameeyo qof alxadiid alkhamis wathamaanuun bacda almia xadiidka boqol iyo sideetan iyo shan can anas ibni malikin radia allahu canhu qaal kunaa maca rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalam fii safarin nabiga calayhi salaatu salaam baanu la soconay oo safar baan ku jirnay fa mina asaa'im waxaa naga mid ahaa kuwa sooman wa mina almufdir kuwa afranna waa naga mid ahaayeen qaala waxau yidhi fanazalnaa manzilan meel baan degnay oo waxa weeye safarkii waa degnay fii yowmin maalin xaarun aad qoraxdu u kulushahay wa akharunaa dillan ka noogu badan hooska uu watana hoos wata oo noogu hoos badana wuxuu ahaa saaxibu lkisa waxa weye ninka go-a wata go-a adag oo waxa weye bustaha camal oo kale oo adag wey qofka wata waay fa minaa man yattaqi ashamsa biyadayh mid waxaa jiray qoraxda iskaga celinaya yattaqi iska xijinaya biyadayhi gacmihiisa qaala waxau yidhi markii aanu degnay markaa fa saqada asuwamu kuwii soomanaabaa daatay assuwam waa jamcu saa'im kuwii soomanaabaa daatay leanna waa daaleen wa qaama waxaa istaagay almufdiruun kuwii afuranaaba istaagay almufdiruun oo afuranaaba istaagay leanna iyagu waxbay cacabeenoo wada dhaqaaqi karaan fadarabuu waxay ay taageen oo dhiseen alabniya waxyaalihii la dhisdhisanayo oo cariishyadii iyo teendhooyinkii iyo la harsan lahaa bay taageen dhulka waa saxaare wasaqo way waraabiyeen alrukaab xayawaankii la saaraayo waxa weeye geelii iyo fardihii iyo wixina way waraabiyeen faqaala rasuulu llahi sal ly slm rasuulka ilahi waxa uu yidhi dahaba almufdiruuna alyowm kuwii maanta soomanaa waxay la tageen alajra biljri ajarki iyagaa qaatay oo macnaha shaqada ay qabteen iyo dadaalka ay sameeyeen ajar badan bay heleen soonkoodana hadhow way soo celinayaano way soo soomayaan sidaa daraaddeed markaa wanaag fara badan ayay qoladaasi xasiliyeen wey xadiidka marka waxaan ka faa'ideynaa inay bannaan tahay afurka in la afuro soonka iyo in la soomo labadaba waxaynu kaloo ka faa'ideynaa saxaabada waxa weeye xilligoodii dhaqaala yarida jirtay iyo faqrigu heerku gaarsiisnaa iyo waxa weeye siday u dadaalaayeen waxaynu kaloo ka faa'ideynaa fadlu lkhidmati alikhwaan waa qofka walaalkaa in loo khidmeeyo iyo ahalka iyo inay wanaagsan tahay oo waxa weeye loo adeego fadligay leedahay waxaynu kaloo ka faa'ideynaa in la afuro inay fadli badan tahay wanaagsan tahay maadaama qoraxdii iyo hadday kulushahay waxaanu kaloo ka fahmeynaa waxa weeye in camalka lagu dadaalo oo waxa weeye qofku aad iyo aad u dadaalo walow haba yaraatee camalkaa qabanaysid ajir iyo wanaagna waad ka helaysaa alxadiidu asaadis watamaanuun bacda almi'a can caaishata radia allahu canha caaisha waxay tiri qaalat waxay tiri kaana yakunu calaya asawm kaana waxaa ahaan jira yakunu dushayda oo laigu yeelan jira calaya dushayda assawmu soon qaba-a oo macnaha bishii ramadaan ayaa xaydkii ku dhici jiray markaasa dhowr beri ka tegi jiray oo min ramadaan ramadaana marka waxay tihi famasta fama astadiicu ma awoodi jiray fama astadiicu ma awoodi jirin an asuuma inaan soo soom an aqdi inaan soo qadeeyo ilaa fi shacbaan bisha sanadka markuu soo dhowaado bisha soonka ka horeyso shacbaan ilaa la gaaro riwaayadda muslim bay kusii caddaysayoo waxay tihi oo ku dartay arrintaasna waxaan u sameynayey wadalika limakaani rasuuli illahi sal ly slam rasuulka ilaahay booska uu iga joogo ayaan saana u samaynay macnaha waxa weye xadiidkaani waxa uu ka hadlayaa caaisha soon baa lagu yeelan jiray sunno ah soonkii sun soon qada-a ayaa lagu yeelan jiray cafwan soon qada-a baa lagu yeelan jiray oo bishii ramadaan ka tegi jiray lixayd baa ku dhici jiray marka sanadkoo dhan janisna ayna heli jirin oo nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama uu joogo mar walba oo la socoto oo intaa waxa weeye ay doonayso inay nebiga qanciso ayay waxa weye soonka dib u dhigi jiri xadiidkan marka waxaa loo deliishadaa qofka qaba lagu leeyahay inuu dib u dhigi karo oo aynan waajib ahayn inuu deg deg usoo qadeeyo laakiin waxa wanaagsan inuu deg deg usoo qadeeyo marka ko waxaynu ka faa'idaynaa xadiidka jawaasu taakhiiri qadaa'i ramadaan in haddii lagugu lahaa qade inaad dib u dhigi kadhid inay bannaan tahay laakiin culimadu waxay yidhahdaan afdalku waa inuu dedejiyo leanna naftu meelay kugu simaysa ma ogid ood gaari doontid waka waxaynu kaloo ka faa'idaynaa ta'khiirkaas cududaar bay uhaysatayoo maadaama nebiga calayhi salatu wasalaam ay u khidmaynaysay ayaa arrintaa keentay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa dumarka nebiga calayhi salatu wasalaam iyo caaisho iyo wanaagga iyo akhlaaqda si ula dhaqmayeen si nebiga u ilaalinayeen inay maaragtay dumarkuna saa ugu daydaan ayaa la rabaa oo raggooda ay saas u ilaaliyaan alxadiid asaabic watamaanuun bacda almia can caaishata radi allahu canha waxay ti ana rasuula allahi sala allahu al slam qaal rasuulka ilahi waxa uu yihi man maata wa calayhi siya calayhi siyaam man ruuxi maata dhinta wa calayhi dushiisana uu yahay oo lagu leeyahay siyaamun soon lagu leeyahay saama canhu waliyuhu waxaa ka soomaaya weligiis weliga waxaa la yidhahdaa qofka qofka diyadiisa leh oo haddii maanta la dilo qofkii diyadiisa qaadan lahaay oo dhaxalkiisa lahan lahaa kaasaa weliga la yidhahdaa ama aabba ha noqdo ama ha noqdo walaal ama ilmo uu dhalay weliga qofkii qofka wilaayadiisa lahaabaa la yidhahdaa welig qaraabadiis wa akhrajahu abu daud imaam abu daawuud waxa uu isagu soo saaray fi nadri khaasatan kaasi marka qowl imaam uu leeyahay weeye xadiid ma aha wahuwa qowlu axmed ibn xambal marka waxa weeye masaladan culamadu waa isku khilaafsan yihiin aqwaal badan baana ku jirta waana masale aad iyaa la isugu khilaafay qofkii hadduu dhinto oo soon lagu lahaa oo soonkaasi ma nadarba ma waxa weeye soonkii waajibka ahaa miya mise waa kii nadarka ayaa la isku khilaafsan yahay culamadu markaa qaar waxay ku tageen haddii qofku uu dhinto waxa weeye wax laga soomaya male saddex qowl baa horta la isugu khilaafay qaar waxay yidhahdeen waxba laga soomi mayo abu xaniife iyo waxay ku tageen waxa wey inaan waxba laga soomaynin oo waxa weeye saasay ku tageen abu xaniife iyo malik iyo riwaayad uu leeyahay imaamu shaafici iyo qowlka labaad waxa weeye in laga soomayo soomka nadarka ah waajibka laakiin aan laga soomayn oo fidye laga bixinayo qowlkaana waxaa ku tegay imaamu axmed oo saxaabana waa cabdullahi ibn cabaas iyo rag badan baa uu deliishaday qowlka saddexaad waxa weeye annahu yusaamu can ilmayit annadar waalwaajib alasli waajibka iyo nadarka in laga soomayo laakiin wixii kale aan laga soomayn calaa kulli xaal qowlka marka ugu qawisan waxa weeye oo adilada ay aad iyo aad u waafaqayso oo axaadiista soo soo socota ay caddaynayso inay tahay soonka nadarka ah soonka nadarka ama soomkii waajib lagu lahaa haddii uu cududaar lahaa oo matsalan gabadhii xaydku ku dhacay oo kale oo iyadoon weli soo qadayn hadday dhimato waxay yidhaahdeen culummadu sida imaamu axmed iyo ay ku tageen fidyaa laga bixinayaa oo waa qof caajisay oo kale oo laga soomi maayo amaa soonka nadarka ah waa laga soomayaa laakiin culamada qaar baa ku tegay soonka waajibkaana waa laga soomayaa wallahu aclam xadiidka ku xiga oo athaamin wa thamaanuun bacda almia ayaa isaguna wuxuu ka sii hadlayaa in nebiga la weydiiyey soon ma laga soomayaa qof mise waxa weye laga soomi mayo qof soon lagu leeyahay waay xadiidkan waxa uu yidhi can cabdillaahi bni cabaas radia allahu canhuma cabdillahi bni cabaas waxa uu yidhi qaala waxa uu yidhi jaa'a rajulu nin baa waxa uu u yimid ila nabiyi sala lla ly slam nebiguu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inna ummii maatat hooyaday waa dhimatay wa calayhaa ay waxaana waajib ku ahayoo lagu lahaa sawmu shahrin bil soonkeed ma sheegin marka ma bishii ramadaan ba mise waa bil nadara afa aqdiihaa afa aqdiihi canhaa ma ka qadeeyaayo ma ka soo guda qaala nebigu waxa uu yidhi marka tusaaluu keenay qiyaasa isagoon haa iyo maya midna dhihin ka waran buu yidhi law kaana calaa ummiki calaa um calaa ummaki daynun calaa ummaki daynun ummaka haddii hooyadaa calaa ummaka daynun hooyadaa calaa ummaka daynun haddii hooyadaa dayn lagu lahaan lahaa oo xoolo dayna lagu leeyahay a kunta qaadiihi canhaa ma ka qadayn lahayd ka bixin lahayd oo dayntaas mid ka bixiya ma ahaan lahayd qaala wuxuu yidhi nacam ha ilay dadku waa yaqiineen daynta in qofka laga bixiyo halkaasuu nebigu ka fahansiinayaa marka qaala waxau yidhi markaa nebigu fa daynu llahi axaqu an yuqda daynta ilaahay ayaa u xaq badan oo mudan in la gudo ee ka gud hooyadaa marka wa fii riwaayati marka xadiidkaa daahirkiisu intaa hore waxay kutusaysaa hadduu qofku soonkii ama ha noqdo nader ama ha noqdo waajib mar haddii qofkii soon lagu lahaa in laga gudayo waa daahirka xadiidkaa hore riwaayadda riwaayadan dambe iyadu waxay leedahay wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd jaaءat imra'atun ilaa rasuuli illahi sala alla alay slam qof dumara ayaa nebiga u timid calayhi salaatu wassalaam faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inna ummii hooyaday maatat way dhimatay wa calayhaa sawmu nadrin soon nadera ayaana lagu lahaa afa asuumu canhaa a asuumu canha afa asuumu canhaa ma ka soomaa soonkii naderkaa qaala nebigu waxau yidhi afara'ayti ka waran law kaana calaa ummiki ummiki daynun calaa ummiki daynun haddii dayn lagu lahaan lahaa hooyada faqadaytihi aad ka gudid oo aad ka bixisid akaana yu'addii daalika arrintaas akaana yu-addii daalika canhaa ma ka gudi lahay dayntaas hooyadaaba lacag lagu lahaa waad ka bixisay dayntii qaalat waxay tihi nacam haa qaala waxa uu yidhi fasuumii ka soon can ummiki hooyadaa ka soon halkan marka waxaa saxiixa oo xadiidkaani waadix riwaayadda dambe ka dhigta nader horta haddii uu noqdo soonku in laga soomayo kaasi isagu khilaaf uma baana daliishiisi wakaa oo nebigaa caddeeyey ee waxaa la isku hayaa soonka hore oo la ijmaaliyey oo aan la sheegin isagana ma naderkaa loo jeeday mise soonkii caadigaana waa soo gelayaa halkaa weeye meesha khilaafka ku jiro xadiidka marka waxaynu ka qaadanaynaa daahirka riwaayadda hore inuu soon oo dhan qofka laga qadayn karo laakiin riwaayada dambaa fasirayso oo waa naderka waajibkuna waxa weeye adilada in la isku fasiro ee in midba gaar loo qaato waa khalad waa in la isku fasiro haddaba markaa xadiidka hore iyo xadiidka dambe waa isku fasiraynaa waxaan leenahay nader weeye waxa loo jeedo oo dhan naderkaas ayuunbaa waxa weeye laga qadaynayaa qofka amaa haddii uu noqdo soon waajiba waxa weeye sida imaamu axmed iyo fadwoodeen waxaa laga bixinayaa hadduu ka caajisay fidyaa laga bixinayaa wallahu aclam alxadiid ataasic wahamaanuun bacd almia boqol iyo sideetan iyo sagaal can sahl ibn sacd asaacidi radia allahu canhu saxaabigaa waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam qaala inuu yidhi laa yazaalu annaasu bikhayrin laa yazaalu kama zuulaayaano dadkii waxay ahaanayaan kuwo khayr ku sugan bikhayrin maa cajalu lfidra inta ay afurka dedejinaaya wa akharu suxuur suxuurtana ay dib dhigaayaan xadiidkaana waxay ku habboonayd inuu axaadiistii horeo suxuurta raac afurka maya afurkii waa sax wey afurkii buu ka hadlaya maa cajalu lfidra afurka intay dedejinayaan wa akharu suxuur suxuurtana ay dib dhigayaan sunnuhu waxa weeye nabiga calayhi salaatu wassalaam laga dhaxray in afurka la dedejiyo suxuurtana dib loo dhigo marka xadiidkan waxaan ka faa'idaynaa istixbaabu tacjiil alfidri oo waxa weeye in aad iyo aad loo dedejiyo qoraxdu markay dhacdo hore laga afuro nebiguna wuxuu yidhi saddex waa ee sunnihii nebiyada ee tacjiilu lfidri wa ta'khiiru suxuur wa wadcu yumna cala alyusraa salaada in gacmaha laysdul saaro marka in afurka la dedejiyo sucuurtana dib loo dhigo ayaynu xadiidka ka faa'iideynaa inayna tahay taasi sunnihii nebiga calayhi salaatusalaam dadkana ay khayr ugu sugan tahay ibnu xajar waxau yidhahdaa markay saas ay dedejiyeen afurkii markay dib u dhigeen sucuurtiina soo dedejiyeen ayaa khayrkii ummaddii ka zuulay oo waxa weye khayr la-aan ku dhacday hataa marka sunnihii nebige ha lagu dadaalo oo in la yidhaahdo xidigahaan sugaynaa waa khalad xadiidka alxadiidu tiscuun bacd almia boqol iyo sagaashan xadiidka an can cumar bn اlkhadaab radi allahu canhu wa amiiru lmu'miniin cumar ibn khadaab qaala waxau yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilah waxau yidhi idaa aqbala alleylu min haahuna idaa waktigii aqbala uu soo qaabiloo ka yimaado alleylu hameenkii min haahuna ay xagga bariga qoraxdu ka soo baxdo wa adbara annahaaru min haahuna qoraxdiina ay u dhabar jeediso min haahuna ay xagga galbeedka u dhacdo wa garabat ishamsu qoraxduna ay dhacdo faqad afdara asaa'im faqad waxaa xaqiiqo ah afdara inuu afuray asaa'imu kii soomanaa waa afuray jumladan marka faqad afdara asaa'imu laba macnoba waxa weeye way ixtimaali kartaa in la yidhaahdo faqad waxaa xaqiiqaa afdara asaa'imu inuu afurayba oo waxa weeye ama ha sii suga ama yuuna sugine soonkii wuu afuray wixii dambe uu sii joogaa isaga unbaa gaajo isku dile soon ajarna uma socdo oo xilligii soonka waa dhammaaday taa waa tafsiir iyo in la yidhaahdo faqad dakala waqtu waqtu liftaar ay macnaha in la yidhaahdo waktigii afurka ayaa galay oo uu qofkaasi waktigii afurkaa la joogaaye ha afuro halkaa markaa labadaa tafsiir haddii tafsiirka hore lagu afuro lagu fasiro xadiidka oo la yidhaahdo faqad waxaa xaqiiqaa afdara saa'im inuu afuray oo soonkii waa dhammaaday wisaalkii baa meesha ka baxayo oo ma banaanaanaya wisaalkii wisaalkana waxaa la yidhahdaa in laba maalmood la xiriiriyo iyadoon afur u dhaxaynin ayaa wisaal la yidhaahdaa waa la nahiyey nebiguna waa samayn jiray oo waxa weeye laakiin xadiid kala caddaynay odhanaya ilaa iyo suxuurta laakiin ma habboona in waxa weye laga dabamariyo haddii laakiin la yidhaahdo waktigii suxuurta waktigii afurkaa la gaaray markaa wisaalkii waa soo gudagelayaayo in la sii joogi karo oo weli soonkii qofkii uu ku jiro ayaa ka caddaanaysa calaa kulli xaal waxa weeye waxaa habboon oo aada iyo aada u habboon in afurka la dedejiyo oo sunnaha nebiga la waafaqo in sha allahu tabaaraka watacaala taas weeye sida saxiixa ah wallahu aclam billahi tawfiiq halkaa ayaanu ku joojinayna insha allahu tabaaraka watacaala welina qaar baa dhiman oo waxa weye dersiga ku xig uu noqon doonaa insha allahu tabaaraka watacaala wallahu aclam